xuseen rooba uulaa masaaro subaxdiina mayay daay mayay daay soo daashay dhibicii isnaacay marooba uulaa masaaro subaxdiina mayay daay mayay daay soo daashay dhibicii sidoodaa idinku soo salaameen soomaaliyay ma nabadba dishooy ma nabadba ismaayoy ma nabadba
asalaamu allahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaana wanaagsan saaxiibabana dhegaysanayo meel walba aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan kuna soo duruxdaan barnaamijkii xiisaha iyo galgacalka naca subax
wanaagsan kacadey ma nabadbaharey ma nabadbakalad xawa ma nabadba
mar kale subax wanaagsan saaxiibayaal waa subaxnimo talaada labaatan iyo kowda bisha juun sanadka laba kun labaiyo labaatan subax walba ayaa dhegaysataan barnaamijka subax wanaagsan oo halkan aad ka maqashaan saaxiibayaal marka laga reebo khamiista jimcaha barnaamijkan shanta beri oo kale ayaa dhegaysataan afarna tarkiibsa la soo dhaafaya warbixin naga siisa halkaad ku sugantahay juulo ama xaafad ama degmada aad joogto sida looga waabaraystay iyo hadalhaynta saaka ka taagan goobta aad ku sugan tahay furaha lix toban iyo lix eber lix toban barnaamijka qayb aad saaka ugu wacan kartaa fura lix toban iyo lix eber lix toban barnaamijka qayb ayaad ugu wacan kartaa furayn iyo wacdintaba waad noogu soo diri kartaa furaha lix toban iyo lix eber lix toban ayaad barnaamijka qayb ugu wacan kartaa akhyaaray subax wanaagsan barnaamijku waa subax wanaagsan subax wanaagsan saaxiibayaal bal wicitaanka ugu horeeya jaaniska saaka helay ayaa soo dhaweynaya halaalow dhegeyste
aloo soo dhawo magaca goobta walaalo
waa dhawaa walaala magacaygu waa faarax sultaan khaliif waxaa joogaa salada cadaana faarax subax wanaagsan
wax lamid a walaal barnaamijka waa la socotaa
si fiican si afar iyo fiican labaatankii saac la soo dhaafay
afar iyo labaatan sii saaca la soo dhaafay wax dhigo kama jiro magaaladu waa degeen xaaladda iskaaji ee magaras waa sii cishay labada wiil si labada walaala dhabo qaba hadalhaynta saaka taagan
aalaynta saaka taagan waxaa la hadal hayaa madaxweynaha soomaaliya oo dalka isaga imaaraadka carabka aandiraayo ku maqan iyo weliba gudoomiyihii oo isaguna dalka dibadiisa ku maqan aad waa mahadsan tanaanka ugu walaal qaali barnaamijka qayb ugaad waa kaaga mahadcelinaya meel walba ay joogtaa khiyaaray subax wanaagsan barnaamijku waa subax wanaagsan afar labaatankii saac lasoo dhaafay ayaad warbixin naga siisaa halka aad ku sugantahay tuulo ama xaafad goobta ay tahay sida looga waabaristay iyo hadalhaynta saaka ka taagan goobta aad joogto wicitaankaano aadana wax maqadka telefoonka dhegeysi asikago soo noqodo nabada ayaa ku leeyahay sida barnaamijka qayb uga caato assalaamu calaykum calaykum salaam ayaan leenahay waa mushtaaq uu joogta leeyahay galinsoor waa ku saalan cabdifitaax adiga farsamadaba afar atantu saac la soo dhaaf haddaan warbixin ku siiyo cabdifitaaxoo waa lagu waadbariistay goobaha waxbarashada caafimaadka ganacsiga intaba way noo shaqaynayaan hadalhayntan waa sidii bilicda deegaanka kor loogu qaadi lahaa baada raadiyo cadaadi mahadsanidin assalaamu calaykum calaykum salaam ayaan leenahay waa cabdiraxmaan oo jooguu leeyahay uuse maraba ku saalan cabdifitaax afar atantu saac la soo dhaaf haddaan warbixin deegaanka kaa siiyo wax dhiba oo ka jira lama arko oo goobihi waxbarashada caafimaadka ganacsiga intaba way noo shaqaynayaan baada raadiyo cadaadi mahadsanidin aada umahadsanta saaxiib icitaamka halo
Aa, soo dhow magaca goobta
salax nuur geedaa ku- midi mara.
barnaamijka waa la socotaa
Mid waa ku- labaatankii saac la soo dhaafay
labadana xalqada oo gacan loo nuujiyay laba. wax ay soo hurtaan lama yaqaan si fiican
waa arrintii hooyaa fududne.
mhm xalqada dooda laguma taqanaa umalaha wax ay isku haystaan waa loogu weec si fiican
markii dambe alisjilaa meesha ee idinkaydii taalla si fiican
marka arrintaasaa weligaa badnaa waana u fiican yahay waana salaamayaa dadkooda aada mahadsanta walaal qaali waa kaa mahadcelinaynaa naanka cuduun barnaamijka qayb ogaad meel walba oo joogtaan qiyaaray subax wanaagsan barnaamijku waa subax wanaagsan raadiyo cadaado ayaad ka dhegaysataan marka laga reebo jimcaha iyo khamiista inta kale waad dhegaysataan akhyaarey subax wanaagsan fura lix toban iyo lix marna toban barnaamijka qayba saaka uga soo haan kartaa afar iyo tobankii saac lasoo dhaafay ayaad warbixin siin kartaa wicitaanka ayaan weli jaan iska siinaya halo dhegeyste calaykum salaam raxma soo dhow magaca goobta walaal farxiya subax wanaagsan af waa ka qaadashii afar labaatan saac la soo dhaafay si fiican aada u mahadsantaha loo qaali waa kaa maadan hanaanka xuduun barnaamijka qayb owaad wicitaanka xiga abalaan jaaniska si aan u dhegeysto calaykum salaam soo dhow walaal isayaasha qaar aad waxaa moodaa in maaragtay uu mararka qaar buuqa ku furay fadlan anshax barnaamijka walaalnala ilaali haddii aadan doonayn barnaamijka qaybka aad dhegeysaa walaalkaa kale jecel inuu ka qayb qaato jaaniska si wicitaanka halo soo dhow magacay goobta anabay subax wanaagsan barnaamijka waa la socotaa afar iyo labaatan saac la soo dhaafay hadal haynta saa ka taagan aada u mahadsanta walaasha kaa maadanaanaa kuxudun barnaamijka qayb ugu aad dhegeystayaal barnaamijku waa subax wanaagsan afar iyo tobankii saac lasoo dhaafay warbixin ugu siisa halka aad ku sugan tahay wicitaanka adhow
calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu magacay goobta walaal
waana xagga lataboo jooga habaasley mahamed saaxiib subax wanaagsan
maxamed lataboo jooga habaasley weeye barnaamijka waa la socotaa
waa la socdaa afar iyo labaatankii afar iyo labaatankii saac lasoo dhaafay warbixina sii
warbixin waa hadalhaynta ugu badan biyo la-aan ayaa ku taagan deegaanka leera habaasley si fiican
wamtaa ilaa iyo xilligaana meel laga keenay meel loo dooro intaba waa laleeyahay si fiican
sidaas ayaa ka taagan oo hadalhaynta ugu badan intaa filaysa si fiican
waa kaa maanta aada mahadsan walaal qaali hanaanka cudun barnaamijka qayb ogaad waa kaaga mahadcelinaynaa dhegeystayaal barnaamijka waa barnaamijka subax wanaagsan afar labaatankii saac lasoo dhaafay ayaad warbixin naga siisa halka aad ku sugan tahay sida looga waabariistay iyo hadalhaynta ka taagan goobta aad ku sugan tahay meel walbaa joogtaan khiyaaray subax wanaagsan barnaamijkuna waa subax wanaagsan
Saameyey beela, cirko حسين الروضة ولا مسار صبح دينا ما يدعي ما يدعي صوت شيء بعيد اسمع حسين الروضة ولا مسار صبح دينا ما يدعي ما يدعي صوت شيء بعيد Sigoda Sigoda kalgacal qalbi saafiyo waxaan idinku soo salaameen soomaaliyay ma nabadba
mar kale subax wanaagsan saaxiib yaal khiyaaro subax wanaagsan barnaamijku waa subax wanaagsan su- subax walba ayaad ka dhegaysataan shanta subax ee sabdi ilaa arbaca ayaad dhegaysataan barnaamijka subax wanaagsan saacada khiyaaro subax wanaagsan aad leeyahay barnaamijku waa barnaamij aad u xiiso badan afar laatankii saac lasoo dhaafay ay warbixin ugu siisaa halka aad ku sugan tahay sida looga waabaristay hadal haynta ka taagan goobta aad ku sugan tahay akhyaare subax wanaagsan aad leeyahay barnaamijku farikama qabna qaybihiisii dhexana waynu ku guda jirnaa barnaamijkan dib hadduu kuu dhaafo ama aad maaragtay jeceshaha inaad mar kale dhegaysato waxaad booqan kartaa websitekeena ciwaankiisu yahay www radio cadoo com aanu soo saari doono akhyaare subax wanaagsan aad leeyahay barnaamijku farikama qabna waa barnaamijka subax wanaagsan bal aan fariimaha jaaniska siiyo asalaamu calaykum calaykum salaam ayaan leenahay waa cabdiraxmaan cumar cali waxaan ku sugan uu leeyahay deegaanka godilaba waa ku salaam cabdi fataax afaraataka saacila soo dhaafay deegaanka haddii aan warbixin kaas iyo caafimaadkii oo ganacsigii iyo iskooladii intaba way noo shaqaynayaan cabdi fataax oo maaragtay hadalhaynaysaa kama taagna bacda raadio cadaadi mahadsanidin fariinta xigta asalaamu calaykum calaykum salaam ayaan leenahay waa leyla oo ku suganaa laleeyahay mareer gur waa ku salaamaadifta adiga farsamadaba afar laatankii saac lasoo dhaafay haddaan warbixin ku siiyo wax dhiba deegaanka kama jiraan hadalhayntuna waa sidii bilicda deegaanka kor loogu qaadi lahaa bacda raadio cadaado mahadsandiin asalaamu calaykum calaykum salaam ayaan leenahay waa sharmaake oo joogu leeya haraale waa ku salaamaadifta adiga farsamada afar laatankii saac lasoo dhaafay haddaan warbixin ku siiyo goobaha waxbarashada caafimaadka intaba way noo shaqaynayaan hadalhayntu waa bilicda deegaanka sidii xaafadda kor loogu qaadi lahaa bacda raadio cadaado mahadsandiin akhyaara subax wanaagsan furo lix toban iyo lix baraatun barnaamijka saaka qayb baad uga ahaan kartaa afar laatankii saac lasoo dhaafay adigoo warbixin naga siini halkaad ku sugan tahay sida looga waaberisto iyo hadal haynta ka taagan goobtaad ku sugan tahay lix toban iyo lix baraatun barnaamijka qayb baad uga ahaan kartaa akhyaara subax wanaagsan ee sidii kamaadeen sameesha gaawa isna subaka xoola sabrarada la buuxsho la buuxsho inta badan la siirsho sameesha gaawa isna subaka xoola sabrarada la buuxsho la buuxsho inta badan la siirsho sidooda sidooda kalgacal qalbi saafiyo wacan idinku soo salaameen soomaaliyay ma nabadba balad weyn ma nabadba gaduud ma nabadba kacyoy ma nabadba sidooda sidooda kalgacal qalbi saafiyo wacan idinku soo salaameen dadkaygow ma nabadba hargeysoy ma nabadba qosaasoy ma nabadba lasaacano ma nabadba yowrahmaay ma nabadba hawyo godon ma nabadba muqdishaay ma nabadba
subax wanaagsan khiyaaray barnaamijka oo ah barnaamijka subax wanaagsan afar iyo labaatankiisu waxaa lasoo dhaafay ayaad warbixin naga siisaa halkaad ku sugan tahay sida looga wahbirisay hadalaynta ku taagan goobtaad ku sugan tahay khiyaaray subax wanaagsan halkan waa radio cadaado sideetan iyo sideed dhibic shan migratis cadaado deegaanada hoos yimaada sideetan iyo sideed dhibic shan migratis ayaad naga maqal dhegaysataan halka dhuusamareed deegaanada hoos yimaada aad naga dhegaysataan siddeetan iyo sideed dhibic eber migratis adduunkao dhanna aalada tabinta live streamka akhyaari subax wanaagsan anigu waxaan ahay abdifitaax barnaamijkuna waa subax wanaagsan subax walba shanta subaxnimo markii saacaddu soo gaartaan ka wadaa sagaalka subaxnimo ayaa dhegaysataan wacitaanka halow
aad baan uga xumahay qadka telefoonka dhegaysaacisi ka go-ay soo noqaadoo nabad ayaa ku leeyahay sida barnaamijka qayb uga aato afar labaatankii saacii lasoo dhaafay ayaa warbixin ugu siisa halka aad ku sugan tahay sida looga waabiristay iyo hadalhaynta ka taagan goobta aad ku sugan tahay akhyaari subax wanaagsan furi lix toban iyo lix birla toban barnaamijka saaka qayb baad uga aa kartaa furaha lix toban iyo lix birla toban barnaamijka qayb baad uga aa kartaa akhyaari subax wanaagsan barnaamijku fari kama qadna qaybihii ugu dambeeyana waynu ku gudi jirnaa assalaamu calaykum dhegeysan sole wacalaykum salaam ayaan leenahay waa leyla ibraahim oo joogtay leedahay deegaanka qoryacaddo waa ku salaama diftac faratagisa la soo dhafataan warbixinkaasi wax dhiba deegaanka kama jiraan hadalhayntuna waa sidii deegaanka bilicdiisa kor loogu qaadi lahaa baadaraad cada mahadsanid wicitaanka
السلام عليكم calaykum salaam waraxma
أبوك
walaal ka fogo aaladda naga dhegaysanayso ama buuqa ka fogo ama xaag- magacaaga
أبوك أنت بكين Faadimo is- faadimo ay subax wanaagsan أبوك
barnaamijka waa la socotaa si fiican aada mahadsan tahay walaal qaali anaanka cudun barnaamijka qayb ogaad waa kaaga mahadcelinaynaa akhyaare subax wanaagsan barnaamijku fari kama qodna qeybihiisa dhexana waynu ku guda jirnaa akhyaare barnaamijka ayaanu weli ku guda jirnaa qeybihiisa dhex bal wicitaanka jaaliska si halo dhegeyste halo dhegeyste soo dhow dhegeystayaasha qaar baan jaanis inta siinay jaaniskooda ka faa'iidaysa waaye jaaniska haddaad iska beeldarayso mar kale waxaa laga yaabaa inuusan ku soo marin akhyaarey subax wanaagsan afar labaatankii saaca lasoo dhaafay aad warbixin naga siisa halkaad ku sugan tahay tuulo ama xaafad sida looga waabaristay akhyaare barnaamijkan haddaad danaynayso mar kale inaad dhegaysato asagoo maqal iyo qoraal isugu jira waxaad ka daalaca kartaa website-keena ciwaankiisa iyo i w w radio cod com aanu saa saari doono akhyaarey subax wanaagsan aad idin leeyahay barnaamijka farikamoqadna qaybihiisii dhexana waynu ku guda jirnaa furaha lix toban iyo lix birnix toban barnaamijka qayb basaakad ugu ahaa kartaa wicitaanka alo dhegeystayaasha qaar baad u moodaa in maaragtay uu barnaamijka buuq ay ku asagoo ku furan soo wacay fadlan anshax barnaamijka walaalnimada ilaali haddii aadan doonin qayb inaad ka qaato dhegeystaha kale ee u helan jecel inuu ka qayb qaato jaaniskiisa si furaha lix toban iyo lix birnix toban barnaamijka qayb basaaka ugu ahaa kartaa wicitaanka alo wicitaanka alo عليكم السلام ورحمة سعدية صباح ونكسة أكسو دويني أفر لا تك مهم.
iskuuladii waxbarashada ahaa dhammaan gobaa ganacsiga caafadii kulliga waa maasha allah aada u shaqeynayaan waxaa laga helaa masaaka wuxuu ahaa een, sidii liskaga kaashan lahaa nadaafada deegaanka Mhm.
iyo sidii war fiican loo sameyn lahaa iyo geedo cagaaran sidii lagu abuur lahaa deegaanka aadaa mahadsan
aada u mahadsan tahay walaal qaali anaanka cabdijaan walaashay waa kaaga mahadcelinayn barnaamijka qaybigu ahayd iyo sida quruxda badan aad maaragtay nuugu soo koobtay abtaraatiga saaca lasoo dhaafay warbixin naga siisa halka aad ku sugan tahay sidii looga waabiraystay iyo hadalhaynta ka taagan furi lix toban iyo lix abir toban barnaamijka qayb baad uga aa kartaa wicitaanka halo
asalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة walaal soo dhowow magacaaga adoo ku bilaabaya halkaad joogto
hortaadeen joogtoodayaama sacdiyahay subax wanaagsan subax lahuyo barnaamijka waa la socotaa aada iyo aad afar labaatankii saaca lasoo dhaafay
ololaaqii tobanka saaca lasood afar labaatan waxaa soo dhaafay diyaano wax dhibaato qaban ilaal goobaha waxbarashada caafimaadkooda intaba waa la aad si fiican xabarinta saakate
hadalinka deegaanka ka taagan waa qaadka kenya ee soomaaliya loo soo xilliga la aad waa mahadsanta walaashii hanaanka xudin barnaamijka qabowaad waa kaaga mahadin afar labaatankii saacna soo dhaafay warbixin dhegeystiisa halka aad ku sugan tahay wicitaanka halo
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله والله لسودو
وهذا والله مقع هذا كو بلابي هلكا جوجتو
ونصرة السجن نصر الله صباح ونكسن
سلوى الشخصية كلها برنامج ولا سوتا
ها afar labaatan kii saacna soo dhaafay deegaanka warbixin naga sii
waxaa howskuwar bixina soo jireen mhm
si wanaagsan mhm
waa lagu siinaa lagu wanaagsan wax warbixina soo jireen hadal haynta saaka ka taagan deegaanka
waxaadan hayna soo taagna aad umahadsanta waa kaa mahadcelin hanaanka xudin barnaamijka qayba waad barnaamijka waa subax wanaagsan qiyaaray qaybihiisii dhexan waynu ku guda jirnaa anigu waxaan ahay cabdifataax afar labaatankii saacna soo dhaafay warbixin dhegeystiisa halka aad ku sugan tahay sidii looga waabaraystay iyo hadal haynta ka taagan wicitaanka halo dhegeystayaasha anshax barnaamij fadlan anshax barnaamijka walaal nala ilaali dhegeystayaasha qaar ayagu oo mataqaanaa waxayna soo wacayaan ilmo ka ag buuqayaan fadlan ka fogow marka aad doonaysa inaad barnaamij ka qayb qaadato meelaha buuqa uu ka dhow yahay furuhu waa lix toban iyo lix beri toban barnaamijka qayb baad uga caawin kartaa afar atanka saac lasoo dhaafay ee warbixin naga siinaysa dhegeystayaal barnaamijkan hadduu ku dhaafo mar kale asagoo maqal iyo qoraal isugu jira iyo dhegeysiba waxaad ka daalacan kartaa website-kan ciwaankiisu yahay www radio caawa com haddaad booqato waad ku arki doontaa wicitaanka ayaan jaaniska siinayaa wicitaanka halo
الو soo dhow walaalo
دور ولد walaalo soo dhow magaca go- ku adoo ku bilaabaya halkaa joogto
والله ما دور في عبد الشيخ شباب
cabdi waa waa ku soo dhaweynayaa deegaanka aad ku sugan tahay afar labaatankii saac lasoo dhaafay warbixin naga sii
والله ما اعرف اشتي بالله دوري والله
si fiican hadalka hadal haynta saaka ka taagan deegaanka aada umahadsanta aada umahadsanta walaal qaali oo kaa mahadcelinayna hanaanka cudoon aad barnaamijka qayb waad akhyaari subax wanaagsan barnaamijku waa subax wanaagsan waxaad ka dhegaysataan subax walba marka laga reebo jimcaha iyo khamiista raadiyo cadaado sideetan iyo sideed dhibic shan magratis halka dhuusamareed deegaanada hoos yimaada aad akhyaari ay ka dhegaysataan sideetan iyo sideed dhibic beri magratis adduunka oo dhanna aaladii timinta live streamka akhyaari subax wanaagsan aa idin leeyahay raadiyo cadaadona waad naga maqal dhegaysanaysaan
سيمروبا ولا مسار صبح دينا ما يهدأي ما يهدأي صوت شي بيعكي
saddex saddex dhegeysta ayaan jaanis kuiso laba dhegeysta ayaan jaanis ka sii doonaa xafmaan hadalka ma jira soomaalida ku maamaada kadib waa soo xiri doonaa saaxib hal barnaamij kale ayaa fawda nagu soo haya afar labaatan ka saac lasoo dhaafaya warbixin dhegeystiisa halkii aad ku sugan tahay sida looga waabarisay adalaynta ka taagan wicitaanka halo soo dhow magaca goobta magacaada adoo ku bilaabaya halkaa joogto barnaamijka waa la socota xaaway afar labaatankii saac lasoo dhaafay aada u mahadsantahay walaalkaale waxaan mahadcelinaynaa hanaanka codon barnaamijka qayb weyn akhyaara subax wanaagsan laba dhegeysta heesinaya kadib waa soo xiri doonaa fariin maaha ambulansiya asalaamu calaykum calaykum salaam ayuu waa dhegeystaaan leenahay waa ku salaamay cabdifitaax adig aad waa sacdiya oo joogtaan laleeyahay taas wardheere si weyn ayaa loogu baryey waana mahadsantiin baad raadocda asalaamu calaykum calaykum salaam yalla waa mahad oo gal- oo joogu leeyahay waa mahadsantiin uu leeyahay jooga wuxuu leeyahay ninkan haddii aan fariintiisa inkastoo isku soo dardaray wuxuu leeyahay asalaamu calaykum waa mahad baan u fahmay oo joogu leeyahay cada cadabilqane deegaankaas afaraatanka saac lasoo dhaafay cabdifitaaxoo haddii aan warbixin kaasi wax dhiba kama jiraan baad raadacdaa mahadsanidin waa mahadsanta walaal sida qurucda badan ee barnaamijka qayb wayda guud ahaantaas baan intaaka jeclaa inaan kusoo gabagabay barnaamijkii muusi saaxiibayaal subax wanaagsan hafmaan hadal kuma jiro yaa lii qaban barnaamijkan midka qurux badan saaxiibayaal intaynu ku kulmi doono burrito waa bahda raadiyo cadaado isku duuban iyo cabdifitaax oo idin leh akhyaarey subax wanaagsan
Thank you.